barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa jimce toddobiyo labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah gabadho markay baadiye joogto haragkay samayn jirtay waxay samayn jirtay xarkaha waxay samayn jirtay mareegaha maqasha waxay samayn jirtay kabadda waxa ay filila samayn jiro waxyaaba aad u fara badan gabadha maanta magaalo ku curato maxay samayn booskii ay ka samayn jirtay hidiya dhaqankeeda ogow ma fadhida waxay samaynaysaa wax kale oon ahayn hidiya dhaqankeeda gabadhii kaasi wuxuu ahaa saxane xuseen maxamed oo ah abwaan ciyaaraha dhaantada curiya waxaana uu ka warramayay dhaqankii hore ee soomaalida iyo muhiimadda ay bulshada ay kala lahaayeen waxaana aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka iyaga soo yaalka dhaqanka ee maanta kaalmihii heesaha ayaanan iyaguna ka marnayn
salaam ma soo hormarisaabaabay qabatay nuurow sidoo kale dhegaystayaasha waxaynu u haynaa xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban guddiga doorashooyinka dalka kenya ayaa sheegay in lix milyan iyo badh qof oo noqonaya saddex meelood oo hal tirada guud ee waddanka oo dhan doorashada isku diiwaan gelisay inay maalintii khamiistii ee shalay codkooda dhiibteen doorashadii ku-celiska ahayd ee madaxtinimada goobaha qaarkood ayay dadka taageersan mucaaradku bannaanbax iyo rabshado ka dhigeen ugu yaraana laba qof ayaa rasaas lagu dilay intii uu socday iska horimaadka u dhexeeyey booliiska iyo dadka dibadbaxayey codadka la dhiibtay ayaa ilaa hadda aan waxtar u lahayn madaxweyne uhuru kenyatta oo markii labaad isku dayayey in xilka loo soo doorto doorashadii dalkaasi ka dhacday sideedii bishii sideedaad ayay ka qayb galeen in ka badan boqolkiiba siddeetan dadkii isku diiwaan geliyey doorashada hase ahaatee natiijadii doorashada u xallaashay maxkamadda sare islamarkaana amartay in la qabto doorasho ku celisa lix iyo labaatanka oktoobar oo shalay ku beegnayd
dowladda maraykanka ayaa liiska madow ku dartay toban sarkaal oo ka tirsan dowladda waqooyiga kuuriya kuwaasoo lagu eedeeyey inay geysteen gabadfallo ka dhan ah aadanaha waaxda arrimaha dibadda iyo waaxda maaliyadda maraykanka ayaa dhammaan saraakiishan ku soo rogay cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha ah waxaana la sheegay in ay ka kala tirsan yihiin milatariga shaqaalaha iyo qaybta diblomaasiyadda waqooyiga kuuriya gabadfallada dhinaca aadanaha ah ee lagu eedeeyey saraakiishani ayaa waxaa ka mid ah inay muwaadiniinta u dhashay waqooyiga kuuriya ay ku qasbaan in ay si bilaash ah ay ku shaqeeyaan iyo in askarta qaar lagu qasbay in ay lacagaha mushaarka loo siiyo ay dib uga celiyaan dowladda
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waa mar kale waxaanu idin leenahay dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaanauu toddobaadkan ku saabsan yahay dhaqankii hore ee soomaalida iyo muhiimadda uu u lahaa amaba ay bulshadu lahaayeen waxaana inoo soo diyaariyey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed oo nairobi ku sugan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaa marti iigu ah saxane xuseen maxamed oo ah fanaan dhallinyaro ah sidoo kalena ah abwaan sameeya heesaha dhaantooyinka waxaynu saxane ka wareysan doonaa arrimaha dhaqanka soo jireenka ee soomaalida iyo dhallinyarada maanta joogta saxana marka hore kusoo dhawow barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a waan ku dhowahay khadar maxamuud xareed waan idin salaamaya idinka iyo bahda laanta afka soomaaliga ee v o e da waayahay waad mahadsan tahay Eh, marka hore ma- barnaamijku maadaama uu yahay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka maxay tahay eh, maxaa sharaxaad oo aad ka bixinaysaa dhaqanka soomaalida marka laga hadlayo oo kale ama sooyaalka soo jireenka ee dhaqanka soomaalida
aad baad umahadsanta khadar mar labaad marka koowaad haddaan u gudagalo dhanka dhaqanka aan ka hadlo waa soomaalida wuxuu ku maamulaa sadar muuqda su-aal ka dhan dhaqanku waa mid gogol oo ah ma garanaysa soomaalida gugun oo ah oo hidahaya qoomiyad walba walow ay eh, ma garanaysa ay leedahay hidiya dhaqan haddana soomaalidu dhaqan waxay leedahay oo gaar ah oo aada u wanaagsan oo soo jireen ah walow uu wejiye kala duwan ama qeybo kala duwan uu leeyahay marka waxaan dhihi karaa soomaalidu waxay leedahay dhaqan la taaban karo oo maguuraan ah oo lagu higan karo oo qofkii maanta dhashay kii intaasna ka hor dhashayba dhaqan iyo hid- hidiya dhaqan lagu qanacsan yahay oo hirgalay bay soomaalidu leedahay marka una baahan waqtigan hadda la joogo in dib loo soo nolosiyo walow laga yaabo sanadan dhexe inay ku imaadeen xoogaa isbabedel ah oo casriga cusub iyo waqtiga cusubba ay ku keeneen isbedelo fara badan marka waxyaabaha dhaqanka soo jireenka ah ee soomaalida ay leedahay eh, maxaa ka mid ah Eh, dhaqanku aad buu u fara badan yahay wejiyo badanna uu leeyahay hadday noqoto ciyaaraha hadday noqoto waxa loo isticmaalo sheekooyinka ama googaysiga oo kaleeto waxa la dhaho golayada oo kaleeto hadda wax laga yaababa hadda aan hadda aan ku arkay baryahan dambe inay laga ciyaaro oo magaranaysa adduunku u ciyaaro oo magaranaysa tartamo lagu dhigto oo loo yaqaano golay oo magacyo kala bedelan leh soomaaliduna way kala bedelan tahay dee shanta gobol ee soomaalidu ay degan tahay gobol walba waxa laga yaabaa in dhaqan gaar ah iyo ciyaaro gaar ah ay leedahay laakiin si guud markaan uga hadalo soomaalidu waa dad leh dhaqan la taaban karo
waayahay haddii aanu usoo laabanno eh, barnaamijkeenan oo ku saabsan dhaqanka soo jireenka iyo soomaalida iyo arrimaha dhallinyarada haddii aanu usoo laabanno haddii aanu kusoo laabanno barnaamijka dhallinyarada oo kale marka laga hadlaayo waxaa la sheegaa inay eh, u badan yihiin dhallinyaro dhaqankii aan la haysan oo dhaqamadan kale ee reer galbeedka iyo waxyaabo badan lagu lagu dhaliilo nin dhalinyarana waa tahay oo fankana ku jira marka maxay tahay fariintaada ku aadan jawaabtaas Eh, aad baa umahadsantaha khadar horta dhallinyaradu waqtigan hadda lagu jiro waqtiga horta keenayo inuu dhaqanku isbedelo oo dhallinyaradu ay isbedesho waad ogtahay soomaaliya hadda aad bay u yartahay meel gaaroo ma jirto dhaqanka lagu bacrimiyo ama lagu dhaqaaleeyo ama lagu ilaaliyo dhaqankii looga shaqeeyo ma jirto xarun gaaroo dhaqan u furan oon maanta leenahay dhaqan baa halka ayada baa lagu bartaa dadkii lagu baraa malaha dhaqankuna wuxuu u baahan yahay fara ku hayn dhallinyaraduna waa wax casrigan cusub la socoto nin laga yaabo maanta inuu magaalo ku dhashay oo labaatan jira ama shan iyo toban jir oo waqtigiisi dhanaa magaalo ku qaatay iyo waqtigan cusub la qaatay aad bay ugu adag tahay inuu inuu la jaan qaado dhaqankii hore ee soomaaliya As- oo sababto ana ninka dhallinyarada amuun helin ama ma arag hidihiisii iyo dhaqankiisii oo si caadi ah u socdo lamana barin marka dhallinyarada waxaan dhihi karaa waxaa u fududaynayo laba xaalo soomaalidu aan ka taxadaraynin in dadka dhaqanka la baro oo horey loo eh, magaranaysa oo magaran la dhiirigeliyo iyo waqtiga casriga ah oo keenayo inuu keeno isbedel fara badan isbedel badan oo dhaqankiisii dilayo hadda waad aragtay tusaale ahaan magaalada nairobi aan joogna khaasatan xaafadan isliya waxaa aad ugu badan dhalinyarada boqolkiiba waxaa la dhihi karaa sagaashan iyo shan waxa jooga waa dhalinyaro dhalinyarada joogta waxaa laga yaabaa dee dhaqankoodii qof dhaqankiisiiba yaqaana maanta waxa wax laga weydiiyo qof maanta haddaad dhahdo googa dhalinyaro fahmi karo ama kabdhood ama ciyaar had- waxay doontaa ha noqoto fahmi karo oo adigii ku jawaabi karo aad bay u adagta laakiin haddaad waxyaabo kale la gashood yo abatayo dhahdo waxaa laga yaabaa inuu aad magaranaysa oo kula jaan qaado oo uu fahmo marka waxyaabo badan baa keenaya inuu dhaqanka uu ku dhaco waxa la dhaho minguur ama uu suulo waayahay dhanka fanka oo kale marka laga hadlaayo waxa uu ka mid yahay eh, dhaqanka soo jireenka ee soomaalidu ay leedahay gaar ahaana qeybta hadda adiga aad kaga jirta ee dhaantada oo kale kaalin intee la eg ayay ku leedahay dhaqanka soomaalida dhaqanka soomaalida horta waa kaalin mug weyn bay ku leedahay haddaan su-aashaadii ahayd aan tix raaco fanka fanka ma waqtiga hore mise hadda ege waqtigan hadda lagu jiro soomaalida fankeedu aad buu ugu yaryahay wax ku salaysan hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waayo waxaa laga yaabaa fankii in lagu gudbiyo ama dhalinyaradii ama dadka fanaaniinta waqtigan jooga ay kusoo hor eh, ma garanaysa ay ku horumarinayaan fan aan akhlaaqiyasanayn dhaantoodu waa dhaqan wahdiya dhaqan qofku ma gudbi karo mar hadduu dhaqanka ku jiro wixii asagu uu la imaado oo fankii uu ku sameeyaa waa wuxuu asagu u qastay laakiin waxaan dhihi karaa fanka soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan iyo shan hadda waxaa lagu soo bandhigaa dhaqan xumo meeshii lagaga soo bandhigi lahaa dhaqan waayo fankii hore hadda iyo kan dambe hadda isbaru dhigto waad arki kartaa hadda hoballadii hore jiri jiray sida waaberi unkad deegaan hilaac dadkii fankii soomaaliya ehelka u ahaa ee jiri jiray rubaayadahooda fankooda heesahooda xitaa wuxuu ahaa mid ku salaysan hidiya dhaqanka oo laga raaraaci karo hidiya dhaqankii marka ma dhihi karo fankii maanta waa mid loo isticmaalayo mid lagu horumarinayo hidiya dhaqankii dhanka dhaantada haddaan usoo laabto dhaantada waa hidiya dhaqan ma aha hidiya dhaqanku dhaantada keliya ma aha ciyaaro badan waxaa jira soomaalida ay ciyaarto oo hidiya dhaqanka ka mid a ciyaaraha keliyana ma aha hidiya dhaqan waxaa jira waxyaabo badan oo aan ciyaarahan lasoo bandhigay masraxyada laga imaaday haddi la casriyey aan ahayn oo hidiya dhaqankan aada ugu macaan soomaalidu waxay lahaan jirta dhaqan dadka reer guuraa ay firahan jireen waa dadka africa ama adduunka baan ku dhihi karo dhaqankooda looga diin jiray ama wakhtiyaashii hore ee dowladda soomaaliya ay jirtay dowladdii awooda lahayd dhaqankeeda mid wuxuu ahaa africa iska daayay ama asia ama yurub meel walba koobka lagaga qaaday sheeko yaro waxaa jirta hadda kahor uu iga sheekeeyey abwaanka soomaaliyeed halkaan firoonka salaamay abwaan sangub uu iga sheekeeyo in uu konton iyo intaa dal ay koobka kaga qaadeen hidiya dhaqanka marka dhaqanka heerkaa maraya maanta waxaad moodaa heerkiisi inuusa joogin oo burburkii soomaaliya iyo dowladdii macnaha halkay aaday inuu isagana aadoo raacay waa gartay marka laga hadlaayo miyiga iyo magaalada oo kale keebaad hadda isleedahay dhaqankii waa uu ku dambeeyaayo alalahay weli kama uusan tegin khadarow waxaa waxaa isbabar dhigtay miyi iyo magaalo magaalo dhaqan males iyadoo dhaqan magaala lagaga daynayo oo hadda aan dhihi karo dhaqankaas bay magaalo leedahay khadar ma jiro laakiin miyi markaan dhahan ama baadiye waa meesha dhaqanka soomaaliyeed uu ka imaaya waayo soomaalida asalkeeda ka imaatay miyi iyo baadiye ka imaatay waxaa laga yaabaa soomaalida boqol sano ka hor ama ama boqol iyo konton sano ka hor inaysan jirin dad firi magaalo deganaa oo soomaaliya marka waxaan dhihi karaa dhaqanka soomaaliga waa mid sal kule baadiyaha baadiyuhu dhaqamo badan buu leeyahay waa ma aha mid akhlaaqu ay marnaba kaaga lumi ma aha waa mid uu akhlaaqdaadu dhaqankaagu uu ku hormarayo de dhaqankuna hadduu gabay noqdo hadday noqoto geraar noqoto dhaqanku waa mid aad fara badan afka soomaaliga intuu dhan yahay wuu dhaqanku dhan yahay waa wax aad u fara badan marka waxaan dhihi karaa tootale dhaqanku wuxuu jiraa ama dhammaanba wuxuu jiraa baan dhihi karaa baadiyaha waayo meeshuu ka imaaday marka loo fiiriyo marka loo fiiriyo dadka soomaaliyeed ee miyigii iyo magaalada kun ku kala nool keebaa aada u ilaaliya dhanka dhaqanka oo kale
dhaqanka horta haddii la dhaho hidiya dhaqanka soomaaliyeed kulli hadda meenan arag baan u malayn magaalo ay hidiya dhaqan ama laga horumarinayo ama ay ka dhisan tahay oo magaransi ay ka jirto walow meelo badana ay jiraan meelo hadda kooban oo laga yaabo dhaqanka in laga aada looga tixgeliyo dhaqankuna ciyaarahan saa hore kugu sheegaba in la ciyaaro oo la habeeyo oo masrax la istaago oo lagu heeso keliya maaha dhaqamo badan baa jiro totalahaan waxaan dhihi karaa soomaalida hadda ama dhammaan amaan dhaqankeedii waxaad moodaa inay ka gurtay inay ka gurtaad moodaa waayo dhaqanka waxaa waa waa shay la isku gudbiyo dhallinyarada aniga maanta jooga dhaqanka waxaan u gudbin karaa qofka berri dhalanayo waayo dadka beri dhalanhayay ama dhalinyarada maanta joogto dhaqan ma helin dhaqankoodi waad aragtay waxaa laga yaabaa dhalinyarada caawa hadaad meel iskugu imaataan ma gogaaysan karaan hadad ad hebelo googa uu kula yaaba wiilka wuxuu ku dhayaa googa maxay ta gabadhi sidoo kaleeto way kula yaabaysaa xagal ama cigalle meesha ka dhila gabadhi ma garanayso hadaad dhahdo kaale aan dhexooqumaysane dhexooqumays maxay la dhahaa fiiriya kulaada gabadhi ama wiilkii ma ku yaqaana kaale aan ciyaara gole xoog hadaad dhahdo gole xoog muxuu fiiriyu kuleeyi kaale aan kabdhoodne ma garanayaan kaale golo tabadan ciyaarin dad lama garanayaan soomaalidu intaa kun oo ciyaarood bay leedahay shanta gees ee qaaradood ee soomaaliya ay degtana mid walba ciyaar gaar ah iyo waxaa laga ciyaaraa wax gaar ahoo hidiya dhaqankooda asal u ah ma garanayaan gabdhihii waagi hore inaad ogtay ma ogiye gabadho markay baadiye joogto hararkay samayn jirtay waxay samayn jirtay xarkaha waxay samayn jirtay mareegaha maqasha waxay samayn jirtay kabadda waxaa firi la samayn jiro waxyaaba aada fara badan gabadha maanta magaalo ku dhalato maxay samayn booskii ay ka samayn jirtay hidiya dhaqankeeda ogow ma fadhida waxay samaynaysaa wax kale oon ahayn hidiya dhaqankeeda gabadhii wiilkiina sidoo kaleeto wiilashu way ciyaari jireen way galo xoogi jireen way galo taagami jireen way orotami jireen hidii dhaqaf xifir waa la kabdhoodi jiray waxaa lalahaa hidii dhaqan aada fara badan laakiin maanta markii magaalo la imaaday dhalinyaradii ama iskuulha ku jiraan ama si kale ku jiraan waxaad moodaa in meesha dhaqanka laga horumarin lahaa waxyaabo kaloo dhaqan kala ah oo wadamo kale laga soo minguuriyey in laga horumarinayo inta badan waxaa aada loo dhaliilaa dhalinyarada maadaama nin dhalinyaro ah gaar ahaana fankii hadda ku guda jira aad tahay dhinaca dhaantada ma aaminsantaha dhaliishaas in ay yihiin dhalinyaradu kuwa ugu badan ee xilligan hadda la joogo dhaqankii ka tegaya dhalinyaradu ha sababto waxaan ku qaadan karaa wax kasta dhabarka ugu ridan karaa dhalinyaradu adduunka wanaaga ka jira cida keenta waa ayaga xumaatada ka jirta cidda keentana waa ayaga marka wax walba dhabarkaan u dhiganayna haddii la dhaho dhallinyaradibaa yaa yaa keenayso wax la dhaho magaranaysaa dhaqankii yaa dhaqankooda ka tegaya haddii la dhaho inaan dhabarka u dhigan waan ku qasbana waayo mar walba waxa horumarka xumaatada wax walba loo isticmaali karo ama wanaagga loo isticmaali karo ee wakhtigan jooga wax bedeli karo waa un dhallinyaro marka waxaan dhihi karaa waa haabaan leenahay waa khayr iyo faaidaba waa inaan qaadana labadaba iyo sharba
waayahay marka maadaama sidaa sheegtay dhaqanka soomaalida uu yahay dhaqan soo jireen ah oo macluumaad kala duwan xambaarsan sidee ayaad is leedahay dhalinyaradu waa ay ku badbaadin karaan iyo dadkan kale ee soomaaliyeed si dhaqankii soomaalidu loo sii horumariyo sidee lagu horumarin karaa biqlote khadar waxaa lagu horumarin karaa dhaqanku waa waa wax innaga gacmaheena ku jiro wax si adagna ma waa wax innaga ku dhalano qof kastaa maanta garanayo tusaale ahaan hadda dhalinyaradan badan ee hadda joogto wadanka kenyaga khaasatan magaalada nairobi waad ogtahay aad baad aragtaan umaleynaya waa dhalinyaro miid aad joogto wadankan hijoogaan dhalinyarada waxaa la dhihi karaa qof maanta dhaqanka ka turjumahayo oo ka hadli karo ama bulshada gudbin karo oo ka dhaadhicin karo aad bay u adag tahay xitaa dadka qurbaha joogay ee qurbaha ka imaanayo magaaladan waa magaalada aan dhihi karno soomaalidu joogto dibadaha jirto magaalada ay ay macnaha u imaansho badan tahay ay imaato ay kusoo laalaabato caruurtooda keenaan ayaga imaadaan dhalinyaradu imaato dhalinyaro laga qaado waa magaalada nairobi waxaan dhihi karaa dhalinyarada soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed maanta meel kastay joogaanba waxay kaga hormari karaan dhaqanka in dhaqanka xoogga la saaro in dib dhaqanka loogu laabto dhaqanku ma aha waxaa laga yaabaa dad badanoo soomaaliya inay dhaqanka soomaaliyeed ka aaminsan inuuyahay dembi iyo fisqi waxyaaba ka xun bay hadda ku jiraan oo soomaalidu ay fidiyaan dhaqanku dembi ma aha qofka asagu si dembiya si qaldan u isticmaalo isagay u taallaa laakiin waxaan dhihi karaa dhaqanka soomaaliyeed waa wax kaa ilaalinhayo dhaqamada kaleeto oo idil ood ku faani karto ood ku xisaabtami karto haddaba ad aragtay caruuraha tusaalahaan hadda magaalada nairobi kale waxaa la keenaa caruur yaryar ah oo laga keenay maraykanka ingiriiska meel walba dalalka firi dibadaha laga keenay dhaqankooda in waxbaan ka aqoonin ilmihi wuxuu u baahan yahay iskuul intaan la geynin in asaga dhaqankiisi horta la bara koow in sheekooyinkiisii af soomaaligiisii wuxuu dhaqan u lahaan jiray aabihii awowgii isirkiisii waxay ahaan jireen in ilmihii dib loogu celiyo inuu afki soomaaliga ilmihii si fiican loo baro in dhaqankiisi si fiican loo baro xarumo dhaqanka laga furo lagu barto in la furo dadki la barto dadka in gogahaysigi la baro in kabdhoodki la baro in geeraarki la baro in gabdhihii waxay samayn jireen xarumo lagu sameeya la helo ta kale waxaan u gudbinayaa xarunta ma jirto hadda meel awood intaa le-eg hadda qaban karto waxaa jirto dowladda soomaaliya dowladda dhisan waxay samayn kartaa inay furto xarun dhaqameed oo dhaqankii soomaaliya lagu noolanayo dhaqanka soomaaliya gacantu ka baxay ama muqdisho joog ama hargeysa joog ama jigjigo joog ama dibadda joog ama kenya joog meel walba dhaqanka soomaaliga waa mid fariisoo lagu hayo dhalinyarada hadda jirto waa dhaqanka hormarin karto dib ridi kartana haddii dhallinyaradii dhaqankii la barin in ayagii mar walba ee dusha lagaga tuuro la dhao waxaa laynaya waa ayagii macquulka ma noqonayso marka qaar ayadda waan diidaynaa dhalinyaradii haddaan waxba la barinba adiga ilmaha dhasha dhaqanka haddaadan fahansiinin aada dhinaaba dhaqankeenna waa kan labiskeenna waa kan sidaan ku labiso sheekooyinkeenna waa kan kabdhoodkeenna waa kan ciyaaraheenna waa kuwan sidan u sheekayso sidan u soo cilmihi haddaadan dhihin tewulumi ilmahaad beri lumasana markuu dhalinyaro noqo ma dhihi kartid aafada wadanka ama dadka haysato waa dhalinyarada inaad dhahdo waa khalad marka waxaan dhihi karaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leenahay dhaqanka ha lagu dheganaado dhaqanka in la ciyaara keliya maha qaybo kala bedelan buu leeyahay dad islaamaana markooda marka labaad dhaqanka in lagu dheganaado oo wadadiisa la raaco waa mid inaga jiritaankeena qaybka
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabadgelyo
aad buu mahadsanyay wariyahayaga khadar maxamuud xareed oo nairobi nooga soo diyaariyey barnaamijkii sooyaalka dhaqanka halkaad ka dhagaysanaysaana waa idaacadda duhurnimo ee v o a haatanna waa dhinacii ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur xasan nuur
soo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha koobka loo yaqaano karabaw kaab ama e f lka dalka ingiriiska ayaa la sameeyey isku aadkiisa dhinaca wareega sideedda kooxda kubadda cagta manchester united ayaa fooda diri doonta naadiga bristol city ee dalkaasi ingiriiska arsenal waxay la ciyaari doontaa kooxda westham halka lester ay isarkayaan kooxda manchester city chelsena wax ay la dheeli doontaa kooxda kubadda cagta ee barnamouth koobkan ayaa ah ka mid ah ciyaaraha laga ciyaaro dalkaasi ingiriiska waana koobka saddexaad ee ugu xiisaha badan weli wararka ingiriiska ayaan ku jirnaaye horyaalka premier leagana waxaa la ciyaari doonaa biri ciyaaro xiise leh manchester united iyo tottenham ayaa ah kulanka isha lagu hayn doono ciyaaraha dhici doona sabtida ciyaartaas oo dhici doonta xilliga duhurnimada geeska africa ayaa waxa ay ka dhacaysaa magaalada manchester arsenaal iyo swansi ayaa iyana fooda isdiri doona crystal balace waxay gurigeeda kusoo dhoweyn doontaa kooxda westerham united liverpoolna waxa ay is arkayaan kooxda kubadda cagta ee harrisfield town watford iyo stoke city ayaa isla ciyaari doona halka manchester city ay booqan doonto west bromwich albion kooxda panamouth iyo chelsena waxa ay ku wada ciyaari doonaan garoonka kooxda kubadda cagta ee panamouth habeen dambe fiidkii dhinaca talyaanigana kooxda milan ayaa weli la daalaadhacaysa guuldarooyin inkastoo kulankeedii ugu dambeeyey ay badiyeen oo ay ku badiyeen afar gool iyo hal ciyaar ay la dheeleen kooxda kubadda cagta ee kieva verona tababaraha kooxda kubadda cagta milan vincenzo montella ayaa ballan qaaday in uu wax ka bedeli doono qaab ciyaareedka kooxdiisa warbaahinta talyaanigana waxay ku warantay in maamulayaasha milan ay raadinayaan tababarihii bedeli lahaa macalinka kooxdaasi milan haddii uu ku guuldaraysto inuu badiyo labada kulan ee soo aadan inter milanna waxa ay sheegtay in haddii dalab uu uga yimaado kooxaha waaweyn ee yurub oo isha la raacaya weeraryahankooda icardi aysan fasixi doonin haddii aanan miiska loo saarin boqol iyo toban milyan oo lacagta yuuroda ah mauro icardi ayaa aad uga dhex muuqda xilli ciyaareedkan kooxda isaga oo goolal badanna dhaliyey icardi oo u dhashay dalka argentina ayaa waxa uu isna ku adkaysanayaa in uu doonayo inuu sii joogo kooxdiisa inter oo uu sheegay inuu ahaa inuu u ahaa taageere tan iyo caruurnimadiisii dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaaga ciyaaraha waxayna la socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ayaa gabagabo kusii dhow waxaan idiin soo qabanayaa markana codkii dahabiga ahaa ee sahre axmed jaamac iyo heestan
عشقي
heesta manaxo jacayl iyo fanaanada saahre axmed jaamac ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana soo jeedinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur tan iyo kulan dambena waa v o eda oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
شقاء